halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida herarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamka o dhan nagala socotaan v o a somaly com
nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado labaatanka bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenana waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya daare cilla nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandurey
qodobadaan idaacaddeeda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mida ugu yaraan toban qof oo ku dhimatay qarax baabuur oo maanta ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho guddoomiyaha degmadaasi iyo ugu yaraan toddobiiyo toban qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyaguna qaraxaasi
waxaa kale oo dhegaystayaal aannu idiin haynaa qaramada midoobay oo jabuuti iyo eritrea ugu baaqday inay xalliyaan muranka dhinaca xadka ah ee ka dhexeeya iyadoo midowga afrikana guddaxa qaraadisa ay u dirayaan halkaasi
maalinta qaxootiga dunida ayaa caalamkao dhan maanta laga xusaya waxaanaannu idinka haynaa warbixin amuurtaasi ku saabsan si gaarana diiradda ugu saarayno qaxootiga soomaalida
waxaa kaloo aan idiin haynaa dooda gaaban barnaamijka umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay in ka badan siddeed iyo toban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaaminayay lagu soo beegsaday xarunta degmada wadajir ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurkaasi uu xoog ku soo galay barxadda xarunta islamarkaana uu geystay khasaare ballaadhan oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur dhismaba iskugu jira guddoomiyaha degmada wadajir ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ururka al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyeen
australia ayaa maanta waxaay ku dhawaaqday in si kumeel gaara ay u hakisay duqaymaha ciidamadeeda ay ka wadeen dalkaasi syriya tolaabadan ayaa timid maalmo kadib markii diyaarad dagaal oo maraykanku uu leeyahay ay soo riday diyaarad kaleeto oo suuriya ay leedahay islamarkaasina dowladda rushiya oo xulufo la-ah dowladda suuriya ay ku hanjabtay in dowladaha xulufada maraykanka ee ka howlgala hawada syriya ay bartilmaamaysan doonto australia waxa ay qayb ka tahay isbahaysiga maraykanka uu hogaamiyo ee weerarada cirka ee ka dhanka ah kooxda daacish bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee australia ayay ku sheegtay in ay eegi doonto xaaladda hawada ee syriya ayna go-aan ku saabsan dib u bilaabadda duqeymaha ka qaadan doonto qiimeynta xaaladaasi iyadoo wasaaradda gaashaandhiggana ay sheegtay in duqeymahaasi ay ka wado dalkaasi ciraaq ay sii socon doonaan qaar ka mida dadkii ka qayb qaatay codbixintii doorashada maraykanka ayaa sheegay inaanay la dhacsanayn shaqada madaxweyne donald trump sida ay ku muujinayso rayi ururin ay samaysay warbaahinta c b c c b s warbaahinta c b s ayaa sheegtay maanta oo salaaso ah in dadka la dhacsan hawsha madaxweyne trump ay hadda tiradoodu gaadhayso boqolkiiba lix iyo soddon halka tirada aan la dhacsanayna ay tahay boqolkiiba toddoba iyo konton qof isaga oo la sheegay in uu in ay ka kormartay rayi ururintaasi rayi ururin hore loo sameeyey bishii abril oo ahayd boqolkiiba koob iyo afartan oo ah dadka la dhacsan shaqada madaxweynaha iyo boqolkiiba saddex iyo konton oo aan la dhacsanayn shaqadaasi rayi ururintaasi ayaa lamid kuwo la mid ah ayaa iyaguna waxa ay ka dhacayaan amaba lagu sameynayaa xarumo kale oo ay ka mid tahay hay-adda golab dadkii fikirkaasi dhiibtay ayaa sheegay in boqolkiiba lix iyo konton dadku ay kasoo horjeedaan hawsha madaxweyne donald trump kaaliyaha hay-addaasi ayaa sheegay in boqolkiiba konton ilaa boqolkiiba konton kale ay yihiin dadka la dhacsan iyo kuwa kasoo horjeeda shaqada uu hayo madaxweynuhu
hogaamiyaha golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay zayd racad al xuseen ayaa waxa uu ku baaqay in baaris caalami ah lagu sameeyo dilkii dhowaantan ka dhacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyadoo golahu si gaar ahi uu ugu eedeeyo dowladda inay ku guuldaraystay inaynu joojiso dilkaasi zayd al xuseen ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaada ah in loo geystay boqolaal qof oo tuulo ku nool qaarna la dilay qaarna la dilay labadii bilood ee lasoo dhaafay isagoo sheegay in maleeshiyada geysatay dilkaasna ay ka amar qaadanayeen qaar ay soo adeegsadeen militariga iyo booliiska golaha xuquuqda aadanaha ayaa la filayaa in toddobaadkani uu markaas u codeeyo hindise lagu sharciyanayo in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo colaadda ka taagan gobolka kazai ee kongo oo uu ku jiro dilkii loo geystay khubaro ka tirsanayd qaramada midoobay horaantii sanadkan wasiirka cadaaladda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo alexis thonwe imwabi ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay baaq baaritaan caalami ah isaguu sheegay inay tahay waxaan la aqbali karin in la sameeyo baaritaan noocaasi ah iyadoo aanay ku jirin saraakiil ka tirsan dalka kongo
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ramadaan kariim ayaan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan sidaad warkaba ku maqlayseen qarax baabuur ayaa maanta ka dhacay xarunta degmada wadajir ee magaalada muqdisho wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa goobta tegey waxaanu kasoo diyaariyey warbixintan inta la xaqiijiyo toban ruux ayaa ku geeriyoota waxaana dhaawac soo gaara siddeed iyo toban kale uu ku jiro guddoomiyaha degmada wadajir xogayihii degmada wadajir guddoomiyaha ururka haweenka degmada kii dhallinyarada iyo sarkaal ka tirsan waaxda isboortiga degmada wadajir qarax ayaa ka dhaca gudaha degmada waxaana loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo loo yaqaana mina bas waxaa guud ahaan burburtay xarunta degmada wadajir oo ka muuqanaya guud ahaan burbur degmada ah dadka dhinta dhammaan waxay ahaayeen dadka deegaanka waxaana xarunta ka socda shirar goonigooni ah oo maamulka degmada ayla lahaayeen qaybo ka tirsan ururada bulshada ka jira degmada wadajir dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay idaacadda v o a in gaariga uu ka soo galay albaabka degmada kadibna gudaha uu ku qarxay xilliga qaraxu dhacaya waxaa socday shir ururka dhalina degmada ay ku lahaayeen mid ka mid a xafiisyada ku yaala degmada waxaana inta badan dadka dhintay ahaayeen dhallinyarada degmada wadajir mid ka mid a dhallinyarada shoogsan ayaa ii sheegay in saax badiis oo inta badan dhaawacyo qab uu kaga soo tegay halka qaraxuu ka dhacay dhismaha burbur hoosteeda waxaa laga baadigoobayay dhimashadii dhaawac dadka halkaasi ku sugnaa waxaana loo adeegsanaya gaadiidka loo yaqaano cagafcagafta afhayeenka hay-adaha amniga dowladda soomaaliya axmed maxamed maxamuud axmed carab oo shir jaraad ku qabta goobtu qaraxu ka dhacay ayaa faahfaan ka bixiyay khasaaraha dhimashadii dhaawaca qarax uu geystay waxay la beegsadeen kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano waa u jeediin degmadii inay burburtay wakhtiga la adeeganayey ama shacabka ay u adeeganayeen degmada ay ka adeeganayeen ama barnaamijyadooda ay ka fulinayeen ayay dhibkaan geeyeen shabaab cadowga ummadda soomaaliyeed markay waayeen fursad ay ka waayeen dadka kaleo shacabka ahaa meelahay ku noolaayeen in ay beegsadaan meeshii mujtamaca loogu adeegayo ama degmada wadajir loogu adeegayo inay beegsadeen waa u jeediin khasaartada ay geysteen ama maarataye say rabeen waa u noqon weysay cadowga waxaa waaye dhowr iyo toban ruux oo shacaba dhimatay sagaal ruuxna shacab way dhaawacantay hadda intay saraakiisha io ogeysiisay insha allahu tacala wixii ka soo cusboonaadana gadaalaan ka soo sheegi doona aduu ilahay raali ka dhaawac weyn ma gaarin wali ninka la dhaha guddoomiyaha degmada dhaawac weyn ma gaarin qofka hadduu meel uu ku jiro waa dareemi kartaa wax gaari karo guddoomiyaha degmada dhaawac weyn oo hadda la sheego miidiyan ka sheegno ma gaarin insha allahu tacala asagana soo sheegi doono miidiyan soo horstaagi doon kooxaha gurmadka degdega hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir ayaa weli ku howlan in la xaqiijiyo burburka dhismayaasha soo gaara hoostana ku jiraan dadkii goobahaasi kaag dhowaa cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kalena dhismaha lala beegsaday qaraxa baabuur ee xarunta degmada ayaa waa xilligaasi ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka degmada abuukar sheekh axmed cadow saare cidlo nuur ayuuna uga warramay siday wax u dhaceen gaari isnidaamina nin isnidaamina gaarigu wato oo casiya meesha soo galay gudaha degmadoona isku qarxiya iyadoo degmadii dadkii shacabka loo shaqaynayay maamulkii dhammaan intaba ay joogaan marka gaadhiga ma hal qof baa waday mise dad ka badan baa saarnaa dabcan hal qofaa wada gaariga imisadii bay ahayd marka markaa weerarkaasi u dhacay adigu lix saac iyo bar meelahaas ku aadamay labiyo tobankii iyo barhkii meelahaas waan gartay marka gaadhiga ee wuxuu ahaa mini bas baa tidhi soo maaha kuwa caasiga ha ha marka ma guduhu u soo galay xarunta degmada mise bannaanka horuu isku qarxiyey xarunta degmada barxaddeedu soo galay waan gartay barxaddeedu isku qarxiyey marka ee, ilaa hadda ee, dadka wax ku noqday intaad ogtahay had noo sheegi karto walaahi dad fara badanaa wax ku noqday oo ay ka mid yihiin dadna ka tirsan ururka dhalinyarada gudoomiyii degmada laftirkiisa dhaawac yaroo kulul waa soo gaaray habayii degmada dhaawac yaroo kulul waa soo gaaray gudoomiyii ururka haweenka dhaawaca soo gaaray iyadana ee degmada ee degmada exactly marka een, guud ahaan ururka dhalinyarada fara badan waa ka tirsan meesha waa ku waayne waa naga dhinteen een, in kalena waa dhacay
M- ma lahayaa marka, tirada dadka kulley- dhintay ilaa hadda ma ma ogtihiin
wallahi ilaa hadda hawsha waxaa burburkii hoostiisa dadaa ku jira oo soo saari haynaa marka laakiin ilaa hadda waxaa dhintay waa shan qofood oo banaanka aan soo dhigay laakiin ilaa hadda weli maana dhamaystirnay
waan gartay meesha ma shir baa ka socday ururada dhalinyarada iyo ururada haweenka een, ee ku dhintay meesha sidee ku yimaadeen Een, degmadan degmo waxaa waaye mar walba shaqeyso oo dadku jira ay u joogaan mar walba ay yimaadeen si joogta u joogaan Een, dhalinyarada haweenka isboortiga wax ka maqan mala gudoomiye isboortiga een, dhaawac lagu xiray isagoo mar dhow la qaaday ee degmada marka degmadu waa degmo si sidii caadiga ahaa oo layiqiin u shaqeyso wa oo hal qof ayna ka maqnayn mar walba shaqadeedu ay joogto tahay wa waan gartay marka guddoomiyaha miyaad wada joogteen markii aa- uu qaraxu dhacayay waan gartay marka ee, siduu u gaadhay markaa qaraxaasi ma daartaa kusoo duntay mise qaraxii waxyaabihii qarxayay baa ku dhacay mana daarta soo dunta oo wax saasa ma aysan gaarin gacantaa wax yaro dhaawaca ka gaarin Marka caafimaad qabaa gudoomiyaha waan gartay marka ciidan ilaala ah miyaana lahayn degmadu oo markuu basku soo socday ina- miyaan laga hortegi karaynin runtii kolay een, gaari gaari isqarxinayo waaye qofka wataana qof naftiisa raba maaha marka si halaaleen uu meesha kusoo gala waana isqarxiyey waan gartay cid arkaysay mar- ma jirtaa markaa oo xaqiijin karta inuu hal qof ahaa gaadhiga qofka saarnaa wallahi waxa marka la arkaayo ee markay dhacayaan isku maray ahayn soo maha waan gartay marka waa waa kolay qadar ilaahay waaye waana dhibaato ummadda soomaalida oo dhan haysato Een, xarunta degmada wadajirna waa xarunta ugu horreyso weerar lagu soo qaado oo degmooyinka maamulka gobolka banaadir Een, taasna waxaa ka caawin kartaa dagaalka aan kula jirno nimankan oo aada u xoogan iyo fasil fasilo fara badan oo kala duwan oo hore u gaarsiino kolley inay naga aarsadaan ay ku talagelayeen marka insha allahu tacaala waxaan leenahay dadka masaakiinta oo shacabka ah ama een, xubnaha degmada wax ku gaareen ilaahay ha caafiyo inta dhimatana allah u naxariiso iminka xaaladdu waa sidee guddoomiye ku-xigeen iminkood ila hadlaysad abuukar
xaaladdu waa caadi meelihii dumay iyo een, ayaan dadka ka dhex raadinhaynaa waxaa nala jooga baabuurta gobolka banaadir oo baaldoosada marka waxaan isku dayaynaa bal burburka hoostiisa wixii ku jira inaan ogaano kaasna waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajira abubakar sheekh axmed cadow waxa uu waramayey zahra ciile nuur oo joogta washington
welina waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a qaramada midoobe iyo ururka midowda afrika ayaa isku dayaya in ay dejiyaan xiisadda iyo muranka dhinaca xuduudka ee u dhexeeya dalalka jabuuti iyo eritrea kadib markii dowladda qatar ay la baxday afar boqol iyo konton ciidamada nabad ilaalinta ah ee labadaasi dal ku kala dhex jiray oo joogay xuduudkaasi guddiga xaqiiqa- guddi xaqiiqa raadisa oo ka socda midowda afrika ayaa la filayaa inay gaadhaan xadka uu muranku ka taagan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintan inoo haya golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa dalalka eritrea iyo jibuuti ku booriyey inay umuurahooda dhinaca xuduudda nabad ku xalliyaan kadib markii dowladda qatar ay xadkaas kala baxday ciidamadii ka joogay jibuuti ayaa ciidamada eritrea ku eedaysay inay qabsadeen deegaanka buuraleyda ee dumayra in yarun kadib markii afar boqol iyo konton askari oo reer qadarahi ay toddobaadkii hore ka baxeen jibuuti ayaa cabasho rasmi ah u gudbisay midowda afrika dowladda qatar oo ismaandhaaf diblomaasiyadeed kula jirta dalal kaloo carbeed ayaa horey u gashay xalinta muranka xuduudda ee jibuuti iyo eritrea hadal uu soo saaray golaha ammaankii qaramada midoobay kaasoo uu akhriyey kalkaaliyaha xogeeyaha guud ee midowda ee arrimaha siyaasadda taya brook zerohun ayaa lagu sheegay in goluhu uu soo dhoweynayo niyadda midowda afrika ee ah in xadka jabuuti la geeyo koox xaqiiqada soo baadha xubin golaha ka mida ayaa sheegtay inay doonayaan in midowda afrika ay ka wada shaqeeyaan si buudhi loo abuuro jawi deggan oo laysxakamaynayo golaha ammaanka ayaa sheegay in sidoo kale uu soo dhoweynayo eegista waxa ugu yeedhay dhisidda hannaan mustaqbalka kalsooni labada dhinac lagaga dhex abuuri karo eba kalandu afayeno midowda afrika ayaa sheegtay in midowgu uu qorshaynayo inuu diro guddi xaqiiqa raadina Consultations are currently underway with authorities in both Djibouti and Eritrea. And that is part of the process of deploying the fact-finding mission to the Djibouti wada tashiyadu Eritrea hadda way socdaan kuwaas oo lala yeelanayo jibuuti iyo eritreya labadaba arrintaas oo qayb ka ah hannaan guddi xaqiiqaraadina lagu geynayo xadka jibuuti iyo eritreya tallaabadaasna waxaa la samaynayaa iyadoo dabcan lala tashanayo heshiisna lagula gelayo labada dhinac ayay tidhi ciidankii dowladda qatar ayaa xadka labada dal u dhexeeya joogay muddo toddoba sano ah iyagoo dusha ka eegaya xabad joojin lagu saxeexay dalka qatar bishii juun ee sannadkii laba kun iyo tobankii iyadoo qorshuhu uu ahaa in si kama dambaysa loo gaadho xal siyaasadeed oo laga wada xaajooday mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay
maanta oo kale caalamka waxaa lagu xusaa maalinta qaxootiga taasi oo lagu xasuusto dhibaatooyinka iyo waaya aragnimada dadka qaxootiga sanadkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa mar kaleeto iyadoo dadka soomaalida ahi ay ka mid yihiin qaxootiga ugu tirada badan caalamka waxaa warbixinta nooga diyaariyay arrintaasi jacfar kuukay maanta oo kale sannad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta qaxootiga adduunka sannadkan warbixin ay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada qaxootiga dunidu ay gaadhay heerkii ugu sarreysay shan iyo lixdan milyan oo ruux ayaa waddamadooda ka cararay daqiiqadiina waxa ay hay-addu sheegtay in lixdan ruux ay qaxooti noqdaan taasoo tirada sii labalaabi karta maxamed cabdi afey waa ergiga gaarka ah ee u n h c r soomaaliya u qaabilsan waxa uu sheegayaa in korarka tirada qaxootiga dunidu ay soomaalida kaalintooda ka qaadatay abaaraha iyo colaadaha ayaana ugu horeeya waxa ay dadku ka cararayaan qaxootiyaha soomaaliyeed way weli way socdaan oo way soo gelayaan wadamada deriska ah iyagoo islamarkaasna kasoo cararaya maaragtay abaaraha mase dhibaatooyinka la imaan karta abaaraha oo oo dowladaha deriska usoo raadsanayaan hoy iyagoo kasoo cararaya dhibaato nolosha yani gudaha soomaaliya qaarkood ku haysata in badan oo hadda aan ognahay runtii inay uqaxayaan yemen iyo wadamada yurubka uqaxayaan oo dhibaatooyin badan ay la kulmayaan maalin walba oo hadda waad ogtahay inay aada ugu dhibaateysan yihiin wadamada sida libiya ay ugu dhibaateysan yihiin marka qaxootiga soomaaliyeed waxay kamid yihiin kuwa caalamka oo soo kordhaya
xeryaha ugu waaweyn ee ay qaxootiga soomaalida ahi ku jiraan waxa ay ku yaalaan wadamada deriska sida jibuuti etoobiya kenya iyo yeman waxaana dadka ku jira ay tiradoodu ku dhowdahay hal milyan oo ruux sida uu tilmaamayo maxamed cabdi afey madaxa xafiiska u n h c r ee soomaaliya taqriiban ilaa iyo sagaal boqol oo kun oo qaxooti ah oo soomaali ah ayaa ku daadsan daafacan east africa mase wadama wadamadan deriska la ah soomaaliya oo loo yaqaano wadamadan ku bahoobay higaad muddo labaatan iyo toddoba sano ayay wadamadaas ay ku nool yihiin marka xaaladoodana runtii mud- muddadan dhowba aada umayna fiicneen waa midda keentay marka ani in ii magacaaba si si toosa loogu cabaaro arrimaha soomaaliyeed maxaa yeelay caalamkana waxay iloobeen inayba jiraanba shacab soomaaliyeed oo ku dhibaataysan deriska oo sugaya wadankooda wakti intuu diyaar ka noqon lahay sugaya muddo badanna sugaya qaxootiga soomaaliyeed ee ugu dhibaatada darani waxa ay ku nool yihiin yemen iyagoo markoodii hore aanan daryeel buuran qabin ayuu dagaal sokeeye oo dalkaasi ka qarxay ugu sii biiray taasina waxa ay keentay in ay waayaan adeegii yaraa ee hay-adaha qaxootiga qaabilsani siin jireen waxaanay taasi ku qasabtay in maanta oo xaflado waaweyn qaxootiga loo qabto ay iyagu ku bannaan baxaan xafiiska u n h c r ee dalka yemen tirada hadda dadkan meesha joogto horta soomaali oo keliya ma aha waxaa waaye maxaan kuu sheegaa laaji oo dhan wa soomaali eritrea oromo falastiiniyiin suudaniyiin macnaha laaji oo dhan wa laakiin tirada ma ma yaro maaha mana cadadi karo mana cadadi karo ilaa laamiga ilaa iyo u n ka albaabkeeda waa la buuxaa dahabo cabdi faarax waa guddoomiyaha qaxootiga soomaalida waxaanay sheegaysaa in nolosha oo ku adkaatay aawadeed ay qaxootiga guryaha uga soo baxeen duruufta soo bixisay ma haystaan caafimaad ma haystaan musaacidaad maaliya ma haystaan resettlement waxa ay haystaan qaxootida wixii loogu talagay waxay haystaan ma jirto shaare ay ciyaalka wada yaalin ayagoo xanuunsan umulaha waa nala socdaan ayagoo laba maalmood dhalan waxay soo bixiyeen waa duruuf yacni hayso awgeed iyo wax la-aan hayso awal waxay ku noolaayeen qaxootiga dalka yama joogo dumarka waxaa ka shaqayn jira guryaha carabta ragana baabuurta ay dhaqi jireen wixii oo dhanna ma laha hadda dhibaatada qaxootiga soomaaliyeed ee yeman ku sugan ay ka cabanayaan waxaa ka markhaati kacaya maxamed cabdi afey oo u n h c r soomaaliya u qaabilsan marka laga soo tago nolosha oo ku xunna waxaabay mararka qaar la kulmaan dil iyo duqaymo aanay cidisii dabagelin midda hadda ugu dhib badan oo anigaan u arkay culays badan inuu ka jira waa qaxootiyaha ku nool yemen dowlad shaqaysa oo shacabka difaaci karta meesha kama jirta shacabkii yemeniga ah ayaa soomaaliya usoo qaxaya inay qaxooti ka noqdaan marka kuwa soomaalida oo ku nool yemen runtii aad iyo aad ay u dhibaataysan yihiin macluusha iyo dhibaatada ay ka sheekeynayaan waxaa uga daran nabadgelyadeeda uga daran marka anagu haddaan nahay hay-addii u saabsanaed arrimaha qaxootiga runtii waxaan ugu baaqnay ciddii rabta inay kusoo noqoto soomaaliya oo alaa aqal wayba is dhamaanay yemen iyo soomaaliya aad bay isku dhamaanay inay beesha caalamka ay caawinayso
xerada ugu weyne ay ku jiraan qaxootiga soomaalida ahi waa dhadhaab laftooda waxa ay cabashada la qabaan dhigooda yemen tan ugu daranna waa dhinaca raashinka bishiiba mar la siiyo kaasoo sidaa ay ku doodayaan aanan toddobaad xataa ku filnayn waxaana sidaasi inoo sheegay guddoomiyaha xeradaasi maxamed cabdi colow walaalow annaga horta qaxooti baan nahay dad markuu qaxooti yahayna dee duruuftiisa waad garanay way iska adag tahay qof qaxooti oho qaxooti magaciisaba qaxooti u yahay baan nahay xaraan ku jirnaa xarada aan ku jirno midig iyo biix midna ugama bixi karno wax yar oo raashin oho badneen baan ku haysanaa raashinka waxaan qaadanaa lix kiilo oo maxaanku dhahay saddexna ay moordi tahay saddexna uu qamida yahay waxaana ku qabnaa bil soddonkeedaan ku qabnaa marka waad garanaysaa lix kiilo oo raashin ah bil soddonkeed inuusan maaragtay qof aysan anficaynin maaragtay wax meel ka gaarin aysan laakiin nafta un baan kaga sabnaayoo maaragtay waan kaga samarnaa maxamed cabdi afey waxa uu xaqiijinayaa in qaxootiga soomaaliyeed ee dalalka deriska ku sugan ay dayac weyn qabaan isaguna uu indhihiisa ku soo arkay raashin xumiba ha ugu badnaatee anigaa soo maray xarooyinka qaxootiga ku yaala kenya iyo ethoobiya iyo jabuuti iyo kuwa ku nool uganda waxay ku nool yihiin runtii nolol aada iyo aad la dhihi kara isbeddel ayay u baahan tahay beesha caalamkana waxaan ugu baaqay nolosha ay ku nool yihiin waxaad garan kartaa raashinkii qaxootiga la siinayey in si aada iyo aada loo dhimay waxaad garan kartaa nolosha caadigeed inay aada iyo aada u adag tahay marka kayladaan ayaan u sameynay qaxootiga soomaaliyeed beesha caalamka annagoo ka codsanayna in noloshooda wax laga bedela suurtagal ma aha soddon sano muddo ku dhow inay dad xarooyin ku noolaadaan xarooyinkaasna runtii aad ogta xaaladday ku sugan tahay inay tahay xaalad aad u ficnaan inayna ahayn maxamed cabdi colow waxa uu xusayaa in dhibaatada jir ahaaneed ee ay horey u qabeen ay ugu biirtay mid maskaxeed iyo rajabaaba kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu hakiyey qaxootiga dalkiisa soo gala iyo dadka ka yimaada lix dal oo ay soomaaliya ku jirto waad garanaysaa qof qaxootiga oo maxaanku dhahay labaatan iyo toddoba sano labaatan iyo lix sano xaro ku jiray oo hamigiisii iyo hawadiisa ay ku jirtay mar baad ka tegi doontaa oo maaragtay aad tegi doontaa wadamada horumaray ee maaragtay dhaqaalaha leh ee dadka uu nolosha fiican ka helaya uu ku fikirayay oo resettlementi la siiyey oo maaragtay in badan ku haminahayay inuu wadamadaas tegi doono soomaalida waxay tidhahdaa geela wuxuu taanta u wareejiyaa bulaali iyo iyo sabalaad ka cabi doontaa marka dadka iyaga ahaa ee hamigaa qabay culays badan baa ku yimid marka haddee waa niyadoodi maarata way soo xirmaysaa master colow waxa uu sheegayaa in qaxootiga soomaaliyeed ay rajo weyn qabaan noloshana ay hami ka leeyihiin islamarkaana aanay doonaynin inay cimrigooda xero gudaheeda ku idlaystaan laakiin himiladaasi waxay u muuqataa mid haddiiba ay soo muuqato meed meel aada u fog ka soo bidhaamaysa wakti dheer oo dheer baan ku jirnaa marka mustaqbalka anaga markaan ka hadlanayo dee mustaqbalka anaga ma doonayno inaan noqono dad qaxooti oo cimrigooda qaxooti ku qaata inaan noqono ma doonayno waxaan jecelnahay inaan dib u noqono oo dalka annaga aan ku noqono oo asoo nabad aan tagno muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soconayay dadaallo soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga kenya dalkooda loogu celinayo arrintaasina waxa ay walaac ku beertay qaxootiga kadib markii ay arkeen kuwii laabtay oo haddana dib u soo noqday duruufo kuwii ay xeryaha ku qabeen ka sii daran oo ay dalkooda kula soo kulmeen aawadood sida ay inoo sheegtay ruqiyo cali raage oo ka mid a qaxootiga ku jira xerada ifo nin aan gurigiisu xaaqnayn oo gurigiisu guban hayo oon biyo lahayn oon meel iskuula lahayn oo meel la dega lahayn oo oo cidda guurtada soo cararayso hooyadii aragta waa garan dhibaatada ay la kulmayso dadki waa ka qulqulahayo shalay kuwii tagay baa imaana waxay ku dhahayaan iskuul male biyo male waxba male meelaa u socota male walwalku habeenka waxaad moodaa habeenkiina jeedibaata maalintiina waa fadhidaa dalka jibuuti waxaa ku sugan qaxooti fara badan oo isugu jira kuwa magaalada caasimadda ah ku nool iyo qaar kaloo ku jira xerada calicadde ee gobolka cali sabiix sida axmed jaamac oo qaxootigaasi ka mid ahi uu sheegayo waxa ay jabuuti dowlad ahaan ka heleen soo dhoweyn diiran iyo xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqi karaan weli ma arkin qaxooti oo oo xuduudda loogu tagayo lagu hortagayo oo la soo dhoweynayo weli waa tii igu horreysan arko ethoobiyan soo maray kenyan soo maray ugandan soo maray qaxooti laakiin kuwan boodarkii ayay kaaga hortagayaan way soo dhaweynayaan hay-adda u qaabilsan dowladda jabuuti dhinaca onars la yidhaahdo xaggaasaa lagu soo dh gaariyaa lagu soo qadaa qadaa lagu soo maya siya kaamka ama magaalada markaad doonaysad amnigeynana boqolkiiba boqol waxaan u nool lahay sida ninka muwaadinka jabuuti u nool yahay oo kale ayaa u nool lahay waana shaqaysan karnaa magaalada waa ka shaqaysan kartiyaala hase yeeshee qaxootiga jabuuti jooga waxa ay ka sheeganayaan daryeel la-aan dhinaca caafimaadka iyadoo adeeggii caafimaad ee ay u n h c r ka heli jireen laga jaray haatanna ay meel cidla a fadhiyaan tusaale ahaan bersendi haddaan kaaga soo qaado caafimaadka hadda haddii aan xataa qaliil u baahanay hal milyan ay ku baxdo waa la isiin jiray waa lai qali jiray dakhtarka dad badan operation loo sameeyo wasala laakiin sanadkii bilowgii laba kun iyo toddobiyo tobanka markii la joogo projectii waa la joojiyey miya ilaa hadda waxa aan caafimaad haysano male bishii hadda toddobaada soo dhalanaysa soo maahayn caafimaadkeeni qilqiil ayuu ku jiraa caafimaad ma haysano dhibkana ugu weyn way taas marka laga soo tago qaxootiga xeryaha ku jira waxaa jira kuwa aan ka yarayn tira ahaan oo magaalooyinka ku nool kuwaasoo aanan haysan adeegga yare ay helaan kuwa xeryaha ku jira laakiin xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa ayaa ugu muhiimsan waxa ay dheer yihiin
warbixintaasi ku saabsaneyd xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga ee soomaalida waxaa soo jeedinayay jacfar kukay dhinaca kalena qaar ka mida qaxoontiga soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa sameeyey munaasabada ay ku cabreen maalinta qaxoontiga caalamka waxaanay qaarkood ku baaqeen in dib loogu dhigo qorshaha dib u celinta soomaaliya warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire boqolaal qaxooti ah ayaa dhammaan isaga soo kala baxay xaafadaha kala duwan ee xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ah xarada ugu weyn dunida waxayna intooda badan ahaayeen kuwo sitay astaanta hay-adda qaramada midoobey qaxootiga u qaabilsana u n h r maalin aad iyo aad noogu weyn waaye maxaa yeelay meel walba dabaaldeg iyo damaashaad ayaa jiro waana maalinta qaxootiga adduunka aad baan ugu faraxsannahay aad baan u damaashaadayna farxaddeenna wax la koobi kara maba ahaba bedel weyn ayaa ka muuqda tan maanta wax la qiyaasi kara ma ahan sidaad adigana fa-aantaada aad u jeedid magacaagana kollay cabdijaliil waata aad u jeedid micnaha shucuurta muuqato iyo shacabka meesha joogo hay-adaha waxaan baaq u diri lahaa in maaragtay daryeel caafimaad iyo dhan maaragtay nololeed in loo fidiyo qaxootiga aadna waxaan u jeclaan lahayn maaragtay intii soomaali la isku raaci lahaa amba wadanka uu xasilooni uu ku degi lahay in dib lanoogu dhigo barnaamijkan rebatrationka aad baan usoo jeedi lahaa insha allah xeryaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqan oo inta badan dad soomaaliya oo ka soo qaxay dalka soomaaliya badankood waxay dib u dareemayaan maanta oo kale xornimadii ballaarneed ay ku haysteen dalka soomaaliya aragtiyo kala duwan ayayna waxay ka dhiibanayeen fagaarooyinka kala duwan ee xuskan maanta uu ka dhacayay dareenkayga hadda waa qaxooti baan nahay maanta annagoo waddankeena ka joogno oo waxaa kasii ficnaan lahayd u dabaaldegeena dabaaldegyadeenii hore inagoo helnaanu ilaahay ka baryeynaa meel walban joogno waa inaan faataxada ku marna inu ilaahay dalkeena nabad nooga dhigo sahara cabdiraxmaan maxamed waa hooyo ka tirsan hooyooyinka xerada qaxootiga ee dhagaxley ku nool labaatan iyo shantii sane lasoo dhaafay fikirkeedana waxay ku dhiibatay tixdani qabkiiyo qoloqolada baas qabiilba qabiil herdiyey qudhiya nafta layska jaray wixii dhiignaga qulqulay khasaare wixii ka yimid qafnaba taa uma fileen inay dhali qoomamadan qaxooti inaynu noqon adduunyadu quudiyaan waxaa qaraxaa lahaa qab iyo ruuxaan u qabin qosliyo qoonsado ka dida ama quuriyo quud jaceyl qisiya maahmaah jirtana waxay noo qeexayaan hadday caano qubtaan miyaan dabadood la qaban mas-uuliyiinta kala duwan ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa khudbooyin kala duwan ka jeedinaya xeryaha si ay uga warbixiyaan habsocodka nooladeed iyo weliba xaaladda noolasha dadka qaxootiga halkaasi ku haysato xabiiba cabdiraxmaan mursal waa guddoomiyaha xerada qaxootiga ee dhagaxley kumanaan dad oo ayay kula hadashay maanta xerada qaxootiga dhagaxley maanta waa maalin weyn baynoo tahay maanta maalin weyn baynoo tahay waana maalin xasuus leh in la xasuusta inaad dad meesha ku jirto waa maalin aan la iloobi karin haddaan waddankaana ku noqon hataa waxaan u malaynaha inay weli ee memberigeena ku jiri doonto aan la xasuusan doono horta dib u celinta khasab ma aan nin walba xor xor waay haddii aad rabto aad joogi karta haddaa rabtana waa laaban kartaa mid khasaba ma lahan laakiin qofka haddii uu dhaho waddankeygaan ku laabanaya xaalad walba uu ku jiro asaga go-aan uu gaaray tahay wuu ku noqon karaa dhib malaha inkastoo hadda keesas badan oo laga soo qaynaa dad badanoo cawanaya way jiraan oo leh go-aankaan qaadana go-aan qaldan buu ahaa waan ku rafaadsana wadanka soomaaliya ahaan tahna kuwo badanoo ayagana ka mahad sheeganaa nabadoo ilaahay maadii gaara way jiraan marka xaaladda waa iska bakti nasiib maxamed faarax shire v o a garisa
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysaneysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeen oad ku maqli doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida ah oo kooban
ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay in ka badan siddeed iyo toban qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismidaamiyey lagu dhuftay xarunta degmada wadajir goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurkaasi uu xoog ku soo galay barxadda xarunta islamarkaana uu geystay khasaaro ballaadhan oo dhimasho iyo burbur iyo weliba dhaawacbale gudoomiyaha degmada wadajir ayaana ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ururka al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen australia ayaa maanta ku dhawaaqday in si kumeel gaara ay u hakisay duqeymaha ciidamadeeda ay ka wadeen dalka suuriya tallaabadaasi ayaa waxa ay imaanaysaa maalin kadib markii diyaarad dagaal oo maraykanku uu leeyahay ay soo riday diyaaradda dalka syriya uu leeyahay islamarkaasina dowladda ruushia oo xulufo ay yihiin syriya ay ku hanjabtay in diyaaradaha xulufada maraykanka ah ee ka howlgelaya hawada syriya ay bartilmaamaysan doonto australia ayaa waxa ay qayb ka tahay isbahaysiga maraykanka uu hogaamiyo ee weerarada cirka ah ee ka dhanka ah kooxda daacish qaar ka mid a dadkii ka qayb qaatay codbixintii doorashada maraykanka ayaa sheegay inaanay la dhacsanayn shaqada madaxweyne donald trump sida ay muujinayso rayu ururin ay samaysay warbaahinta c b s warbaahinta c b s ayaa sheegtay maanta oo salaasaah in dadka la dhacsan hawsha madaxweyne trump ay gaadhayaan boqolkiiba lix iyo soddon halka tirada dadka aan la dhacsanayna ay tahay boqolkiiba toddoba iyo konton hogaamiyaha golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay zayd raacad al xusein ayaa waxa uu ku baaqay in baaris caalamiya lagu sameeyo dilkii dhowaantan ka dhacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyadoo goluhuna si gaara ugu eedeeyey dowladda in ay ku guuldarsatay inay horjoogsato dilkaasi zayd al xusein ayaa waxa uu u sheegay golaha maanta oo talaado ah in loo geystay boqolaal qof oo tuulo ku nool qaarna la gubay labadii bilood ee lasoo dhaafay dil golaha xuquuqda aadanaha ayaa la filayaa in toddobaadkan uu codeeyo hindise lagu sharciyeynayo in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo colaadda ka taagan gobolka kasai ee kongo oo uu ku jiro dilkii loo geystay khubaro ka tirsanayd qaramada midoobay horaantii sanadkan wasiirka cadaaladda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo alexis imwabma ayaa gaashaanka waxa uu ku dhuftay baaq baaritaan caalamiya isagoo sheegay inay tahay waxaan la aqbali karin in la sameeyo baaritaan noocaasi ah iyadoo aanay ku jirin saraakiil ka tirsan kongo
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee halka aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo weliba internetka oo caalamka o dhan aad nagala socotaan v o a somaly com haatan kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xeerhilaalayaha magaalada washington d c iyo ka gobolka maryland ay dariska yihiin ayaa labaduba dacwad ka xidheeyey madaxweynaha maraykanka donald trump labada xeer ilaaliye ayaa dacwaddoodu ay ku saabsan tahay ganacsiga weyn ee madaxweyne trump iyo in madaxweynuhu uu ka macaashayo magaca uu helay iyadoo laga yaabo in halkaas ay ka soo baxdo waxa loogu yeedho danaha istiidan madaxweyne trump ayaa leh hanti aad u badan oo isugu jirta daaradhaa dheer oo ku yaala magaalada new york iyo meelo kale garoommada ciyaarta goolofka warshado khamriga lagu sameeyo kuwo waxyaabaha laysku carfiyo lagu sameeyo iyo makhaayado cuntada laga cuno maxay haddaba labadan xeer ilaaliya dacwaddooda sal uga dhigeen waa kan garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota oo sharxaya doodda labada xeer ilaaliye dacwadaasi waxay ku saabsan tahay waxaa lagu eedeynaya madaxweynaha dalka maraykanka donald trump in uu ku xadgudbayo dastuurka wadanka farqadiisa loo yaqaano amolment class ama farqadiisa amolmentga loo yaqaano macnaheedu yahay in madaxweynuhu uusan dantiisa gaarka iyo tan maxaayade qaranka isku khaldin maadaama oo uu ganacsiyo uu weli leeyahay gacantana uu kula jiro in madaxweynenimadiisa dantii qaranka ay iska hor imaanayaan dantiisa shaksi taas ayaa lagu dacweynaya aysa ku salaysan tahay marka waxay si gaara umagacaabeen u magacaabeen hoteelo wakti intuu madaxweynaha noqday kadib la tartamaya hoteeladii ku yaalay gobolkaas iyo degmadaas oo weliba ka qaadanaya suuqii iyo ganacsigii iyada oo sumcadna usoo jiidayso madaxweynaha inuu donald trump inuu madaxweyne noqday oo ay weliba soo dhigeen cadaymo ay leeyihiin konturaado nalagula jiray wadamo nagula jireen bay jebiyeen kadib markii uu donald trump madaxweyne noqday iyagoo u wareegay hoteelada donald trump intaas waxay ku darayaan in donald trump uu si toosa faraha ugula jiro isagoo dhahayo macnaha dadka ku booqanaya hoteeladiisa xataa marmarka qaarkood oo martida hoteelada soo dhaweynaya marka waxay leeyihiin wuxuu madaxweynenimadiisa iyo maaragtay xilkan weyn uu hayo iyo uga faa'iidaysanaya ganacsigiisa shaksi ahaaneed taasna waxay ka hor imaanaysaa dastuurka maraykanka dacwadahan ayaa sheegaya sida aad maqasheen in madaxweyne trump uu jebinayo faqrad ka mid a dastuurka maraykanka oo diidaysa in hadiyad iyo waxyaabo kaleba laga qaato dowlado shisheeye xeer ilaaliyaha gobolka maryland brian frosh ayaa sharxaya waxa uu madaxweyne trump ku haysto
waa waxaan hore loo arag in dadka maraykanka ahi ay maalinba maalinta ka dambaysa isweydiinayaan in go'aannada loo qaato ama tallaabooyinka loo qaado sidii dalka maraykanka loogu faa'iidayn lahaa mise sidii madaxweyne trump loogu faa'iidayn lahaa carol rezin oo xer ilaaliyaha magaalada washington d c ayaa isagu faahfaahinaya qodobka uu madaxweyne trump ku haysto oo ah hoteelka caalamiga ee trump ee ku yaala meelaan sidaasi uga fogeyn aqalka cad ee uu madaxweyne trump degan yahay We know that foreign governments are spending money there in order to curry favor with the President of the United States. Just one example the Kingdom of Saudi Arabia.
waan ogahay in dowladaha shisheeye ay goobtaas lacag ku bixinayaan si ay wax isdhaafsi uga helaan madaxweynaha dalkan maraykanka hal tusaale waa in boqortooyada sacuudi arebiya oo dowladdooda ay ganacsi iyo siyaasado muhiim ah hore ula lahayd madaxweynaha ay hadda boqolaal kun oo dollar ku kharash garaynayso daarta caalamiga ah ee trump ee magaalada washington eedahan waxaa si adag u diiday maamulka madaxweyne trump afhayeenka aqalka cad shon spizer ayaa tallaabadan ku sheegay inay siyaasadii ka dambayso
ma dhib badna in aad kala soo baxdo in siyaasado xisbi ku salaysani ay qayb ka yihiin waxa arrintan dabada ka riixaya hay-adda trump ayaa in yar kadib markii madaxweyne trump xilka madaxtinimo loo doortay sheegtay in lacagta laga helo saraakiisha ajnebiga ah ee barya hoteelka trump lagu ridi doono khasnadda wasaaradda maaliyadda ee maraykanka dhinaca kale madaxweynaha ayaa meheradihiisii ku wareejiyey labadiisa wiil ee qaangaadhka ah hase yeeshee wuxuu sii xajistay in hay-adda uu isagu leeyahay arrintaasi oo mustaqbalka u keeni karta in dacwada lagu soo ogo sida ay sharxayso kate beleski oo ku takhasustay sharciga siyaasadda I think this is always going to be an issue. He has not taken the affirmative steps to um, dissociate himself from his waxay ila tahay in mar walba ay arrintani taagnaanayso muu qaadin tallaabooyinkii xaqiijinayey in maharaddiisa uu faraha kala baxay sida madaxweynayaashii kale ay sameeyeen waxaana ila tahay in mar walba ay jirayso in dacwad noocan oo kale ahi ay soo baxdo ilaa haddana tallaabadaasi muu qaadin oo faraha kale muu bixin meheraddiisii haddaba dacwadaha sidan oo kale ahi muddo intee leeg ayay qaataan dhaawaca noocee ah ayayse u geysan karaan madaxweyne trump mar kale garyaqaan amiin haaruun dacwadda noocan oo kale ah waxay qaadan kartaa bilooyin eh, laga yaabo inay qaato ka badan waxay mar walba ku xidhnaanaysaa eh, cadeymaha intay la egyihiin iyo labada qolo eh, haddii ay heshiin kari waayaan iyo inta maaragtay eh, ay isku dayaan in maaragtay cid waliba ay dhinaceeda ay- ay soo dhigto cadeymo fara badan iyo cadeymahaas waqtigay u baahan doonaan in lasoo bandhigo oo lasoo ururiyo I- iyo weliba waxaa kaloo ay eh, qaadan doontaa in eh, xaakimiinta dhegeysanaya dabcan kiisas fara badan oo kale ay hayaan maxkamadda jadwalkeedana way ku xirnaan doontaa waqtiga la dhegeysan doono dacwadaha iyo inta ay qaadan doonto waxaa laga yaaba marka inay bila qaadato inay ka badan qaato sanad iyo ka badan qaatona waa laga yaaba Eh, waxaa kaloo ay u keensan kartaa madaxweynaha dabcan sharaf dhacaya ku noqon karta haddii eh, madaxweynihii oo xilka haya dacwooyin lagu soo ogayo Eh, lagagama tuuri karayo xukunka dacwadan oo kale laakiin waxaa laga yaabaa in ay u noqoto eh, macnaha gundhig haddii ay congresska dabcaan oo kale inay soo jeediyaan wad in xilka laga qaado oo kale ama dacwad ay kusoo ogaan laakiin madaxweynuhu inta uu xilka hayo dabcan xasanad ayuu leeyahay oo dacwad toosa eh, waxba xil- xilowga ma qaadi karo laakiin wajiga waxay ku tahay iyo maaragtay in hadday maxkamadda sheegto ama ay caddayso in madaxweynihiisa uu xilka haya sharcigii eh, iyo dastuurkii uu ku dhaartay in uu maaragtay daacad u noqonayo u hoggaansamayo inuu ku xadgudbayo ceeb ayay ugu noqonaysaa madaxweynaha iyo kursiga ku fadhiya
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay labada xeeralaaliye ee magaalada washington d c iyo gobolka maryland oo dacwad ku soo oogay madaxweynaha maraykanka donald trump intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatana doodii gaabneyd ku soo dhowaada waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda facebooka website-ka iyo waxyaabahan whatsapp-ka la yidhaahdo iyo aaladahan digitalka ee soo galay xiliyadan dambe warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada halka qaar bulshada ka midi ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo wakhtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa dadka sida gaarkaa uga soo horjeeda waxaa ka mid ah cabdulqaadir jaylaani abuukar oo ah saxafi degan magaalada mombasa dadka taageersanna waxaa ka mid ah najax maxamed cali oo isagu somali real com wax ku qora aadna uga shaqeeya facebook waxaan ku bilaabayaa najax yaasiin waad mahadsan tahay horta facebooka aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaan qaadayso islamarkaasna faa-iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa-iido ka heleen tusaale ahaan caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel soomaali ayna joogin inta badanna soomaali aynan aqoonin oo dhib ay ku ahayd inay afka soomaaliga qoraan ayaa markay facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii marka facebooka faa-iidadiisu way fiican tahay cabdulqaadir jaylaani oo aragti taa ka duwan qaba ayaa yidhi mahadsanid yaasiin facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ee dadka ay isku- ay ay ku wada xiriiraan balse dhibaatadiisa ayaa badatay facebooka waxaa loo isticmaalaa dhaqanada xunxun waxaa loo isticmaalaa wadaba wadada kasii xun kasii dar ee lagu bahdilayo amaba bulshada wax loogu dhimayo ayaad aragtaa marka aad facebookada daawanaysid waxyaabaa anshaxa wax u dhimaya oo lagu soo dirayo amaba aad arkayso qof aad taqaanid in facebookiisi ama accounkiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu kobiyeeyo saa akaan uu ugu furto dadka uu ku ibtileeyo way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan facebook waxa uu noqday aaladda ugu fudud ee lagu xiriiro taasaa faa'iida ah waagi hore waxaad ogeyd markaad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefon aadid ama baranji qofkii laga yaabo in taleefonkiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin hadda isla daqiiqadii facebook aad fadhiisatid waxaad u diraysaa akhbaar gaaban islamarkii waxaa laga yaabaa inuu arko uu kugu soo celiyo teeda kale in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa taas waa garaadyari mana badna dadka isticmaalo waa hal iyo labo laakiin facebook faa-iidooyinkiisa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dad ay iskugu dambeysay kun sagaal boqol siddeetan ama sagaashameeyadii ayaa hadda isku helay facebook oo xiriirkooda uu bilowday dhalinyaro isku bartay facebook baa guryo dhistay oo reer yeeshay oo caruur helay marka facebooka faa'iidooyinkiisa sidoo kale ha dad dhibaataysan baa iskugu gurmada tusaale ahaan qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa kusoo bandhigi karo sawiruu ka qaadaya hantidiisa facebook uu dhigayaa kadib meeshaas akhbaar looga diraa intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gorgorin lahayd isla facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping markaas kadibna adoo og qiimihiisa aad meesha tegaysaa marka faa'iidooyinka facebook way badan yihiin warbaahinta daacadaha iyo jaraaidkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aada ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraaidkii inuu hoos u dhigay bal arrimahaas soo kuma muuqdaan sanadba sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka wuu sii fidaya horta wuuna sii koraya facebook sida aad ka warqabtay wuxuu kamid yahay waxyaabaha nagu soo kordhay jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo waxaa dhici karta gazetka ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo half dollar balse half dollar waxaa dhici karta bundles laba casho ama saddex casho inuu internetka u isticmaalo uu ka daalacdo onlineyada midda kale facebooka wanaag wuu leeyahay sida uu sheegay najax laakiin xumaantiisa ka darasaan hore u sheegay waayo facebooka waxaa dhici karta qofka waktigiisa maalinta uu xadidan yahay waxaa loogu talagalay qeybna inuu shaqaysto qeybna uu adduunyada kala socdo facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waktiga qofka ka dila horumar la-aan ayuu soomaa marka waxaa kaloo jirta ardada badana beryahan dambe waxay noqdeen kuwa afrikada ama adduunka saddexaad ku nool kuwa hoos ugu dhaco aqoonta waxaa la keenaya facebooka iyo dhafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malacaniga ah najxo waxaa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waktigii iyo ardaydii dadaali jirto cilmi baarista samayn jirtay oo dhani inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodii ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lid ku yahay taa ka waran yaasiin aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalayo facebook sababtoo ah markuu guriga kusoo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo cashiradood inay dib ugu noqdaan marka xilliga facebooka la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel bannaan ah oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa dagaalo uu geli lahaa haddii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto facebook ay isticmaasho ma faa-ida mase waa khasaaro waa faa-ido jaylani saaxiibkii najax wuxuu iloosan yahay inuu waktiga qofka uu yahay wakti xadanse hore u sheegayba waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu facebooka gelaya inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga joogo xisada uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo iyo fikirkiisana wuxuu ku baqan yahay facebook waayo facebook ayuu waqti dad kula ballamay inuu kula jaadgarayo marka meeshana qofka waxaa keenaysa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha la higsanayay waqtigiiba dayacayaa baa la leeyahay isla markaana facebook iyo aaladahan kaleo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranaye waa wax dadkii habsaaminaya ka warantaa faa-iidooyinka facebook uu leeyahay waxaa aad ka garan kartaa idaacadihii ugu waaweynaha afka soomaaliga ku hadlaya maanta markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan waxay sameeyeen bage facebook ay dhahaan dadka aragtidooda kusoo dhiibtaan marka hadduunan faa'iido lahayn miyay dhihi lahaayeen ra'yigii dadka dhagaystayaasha ahaa ayuu si deg dega qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedbacka ama aragtida ee dhagaystayaashu ah yaasin waxaa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa najax walaalkay waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfacii madarba uu leeyahay balse darkiisa uu badan yahay taasaan ka hadlaya anigu saan kuu sheegay wuxuu bahdilayaa bulshadii wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii maantay bulsho aan tooseen haddii ay meel joogto sidaan maqalnay amaba aan dad xog ogaala aan ka xadsanay oo noo sheegay dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tegay facebooka way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa marka hore ka faa'idaysa lakin markii dambe waxaa arkay xumaantiisa waa isaga gabsaday ugu dambayntii najaxow maadaama ad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee facebook ama da-daadaba kusoo beegmo ad isleedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo yaasiin aniga waxaan u arkaa in facebooka faa'iidadiisa lagusoo lagu sii wadi karo ayadoo laga waaniyo dadka yaryar ee facebooka isticmaalo ee tiradooda yar tahay cabdiqaadir jilaan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaana ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato dadka u isticmaalaya facebooka in loo sheego ujeedada facebook loo sameeyay inayn ahayn in xumaan lagu faafiyo inay tahay in bulshadu ay iskugu timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaagga iyo fikirkana lagu wadaago marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luuqadda sida loo qoro afka soomaaliga in ay facebooka kusoo biiraan ay sameeyaan beejaj u gaar ah dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban ugu dambeyn cabdiqaadir jilaani maxaa xala maadaama aada uga welwelsan tahay ee khatarta facebook in wacyigeli badan la sameeyo dadka laga wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan maadaama aanu noqon karin mid gaar aad u yeelanayso oo as dhihi karin forum baan ka dhex furanaya keligay ugu koobnaanaya qasab waxaad gelisaa caalamka dhan laga daawanaya kaan aad xiriirka leedahay iyo kaan xiriirka aan la lahaynba marka haddii loo istaago khatarihiisa iyo dhibaatada ka imaan karta dadka looga digo waxaan qabaa in la isticmaali karo aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen najax maxamed cali oo isagu wax ku qora somali real com oo aada ugu ololeeya facebooka iyo cabdiqaadir jaylaani abuukar oo ah saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda facebooka iyo khatartiisa yaasiin ciise wareere v o a nairobi
ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington xeebta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa laga soo qabtay dad ajaaniba oo si sharci daraa uga kalluumaysanaya badda kuwaas oo haatan lagu hayo degmada kismaayo guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cali gooni oo u warramayay waryaheena v o a qadar maxamuud xareed ayaa marka hore waxa uu sharaxayaa dadka lasoo qabtay
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan ku salaamaya khadar adiga asxaabtaada voice of america haddaan usoo noqdo su-aashaada dadkan waxay ahaayeen dad oo dhulcadbadeed aan ugu magacdari karno runtii si sharci darra ah ayaan uga kalluumaysanayay xeebaha jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose waxay ka koobnaayeen toban qof laba ah eirani iyo sideed ah bakistani marka xaggee kasoo qabateen marka idinka raggan waxaan kasoo qabanay xeebaha jubbaland gaar ahaan jasiiradda la yidhaahdo koyama oo u dhow jasiiradda kale la yidhaahdo kuda dadkanna waxay ahaayeen kulley bulcadbadeedan soomaaliya sida sharci darrada uga kalluumaysta ama usoo gala dadkanisna waxay ahaayeen toban qof bay ahaayeen sideed waxay ahaayeen dhalashada waxay haysteen waddankan iran iran labana waxay haysteen maya sideed waxay ahaayeen waddanka bakistan bay ahaayeen labana waxay ahaayeen iran bay ahaayeen doontana waxaa laga leeyahay waddanka iran oo milkweynihii lahaa waxaa nagoo sheegay inuu degan yahay iran marka idinka ciidamadiina sidee ayay ugu suura gashay inay helaan xogta ku saabsan dadkan ay aada sheegteen inay si sharci darro ah oo kaluumaysanayeen xeebaha jubbada hoose sidii ay noo sheegeen markay gacanta iyada soo galeen nimankani waxay ka ka kalluumaysanayeen badda weynta gudaheeda waxaa ku dhacday cillad farsamo oo xagga doonta ah kadib waxay u qayla dirsadeen doon kale oo ayana la socotay oo gudaha jirta badweynta intii ay kusoo socotay ayaa waxaa ka lumay g b s kii ama communicationkii baa ka xumaaday sidaas markay isku waayeen nimankani waxay go-aansadeen kalluunkii ama malaygii ay wateen iyo libaaxii inay iska daadiyaan oo baddii badweyntii ku celiyaan baddii marka iyagii oo matoorkii aan doonta ukacsanayn oo doon halaysan ay tahay waxay usoo kusoo caariyay xeebta koya jasiiradda koyama kadibna waxaa arkay nin kalluumaysato ah oo kamid a kalluumaysatada reer jubbaland isaguna wuxuu si deg dega ula xiriiray ciidanka ilaalinta xeebaha jubbaland ee ku sugan jasiiraddan la yidhaahdo kuda ciidankiina halkaasay kasoo gurmadeen iyaga oo badii dhex taagan oo weli usoo gudbin xeebtii ayay ciidanku halkaas kasoo qabteen muxuu yahay qorshihiina ku aadan raggan aada soo qabateen ee aada gacanta ku haysaan wallahi dadkan kulley ayagu waxay filayeen markuu ciidanku gacanta ku dhigay siday noo sheegeen in ay gacanta ku dhigeen burcadbadeedii soomaaliya ka burcadgamaysanaysay inay gacanta ku dhigeen oo maaragtay waxay noqdeen dad rajabeel ah kadib markay ogaadeen in dawladda jubbaland ay gacanta ku hayso waxa gacanta ku hayana uu yahay ciidanka jubbaland waxaa kulley aanu marin doonaa sida sharciga adduunka udeg u degan sida dadkan ka kalluumaysta sida qayb sharciga xeebaha kulley wixii go-aana ama laga gaarahayana dawladda jubbaland bay u taallaa oo dib baa idin kasoo sheegi doonaa iyaguna hadda waxay ku jiraan gacan amni a hadda yaa gacanta ku haya xaggeese lagu hayaa dadkan badmaaxiyiinta ah dadkan waxaa gacanta ku haya booliska degmada kismaayo gacanta ku haya ama maamulka gobolka iyo dowladda puntland baa gacanta ku haysa waxayna ku sugan yihiin magaalada kismaayo wax dhib ay qabaanna ma jiraan wax aqoonsiyo ah ama kaarar aqoonsi ah oo ay wataan oo cadaynaysa wadamada aad sheegteen inay u dhasheen miyaa jira kolley waraysiye ayagu ay bixiyeen iyo cadaymo oon laga helay unbaanu ku ogaanay inay sideedan ninna ka yimaadeen wadanka bakistan labadaa ninna ay yihiin eraaniyiin kolley cadaymo iyo interview ama waraysi markii lala yeeshay ayagu bixiyeen ayaanu ku ogaanay arrintaas
hagaagkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cali gooni waxaana u warramayey wariyaheena v o a khadar maxamuud xareed halkaad weyn lagala socotaana waa washington
haatana ha ku soo dhowaada mid ka mid ah qasiidooyinka bisha ramadaan aanu ugu talagalnay
sareedya maalin haysta rasuulkan sii mudnaanta saboolkii caydhabahan rasuulkii dhinaca saaray sareedya maalin haysta rasuulkan sii mudnaanta saboolkii caydhabahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يا مالين هايستا رسول كان سين مانتا صبولك يا عايد أباهان رسول كيتنا عصاري سرد يا مالين هايستا rasuulkan siin mudnaanta saboolkii caydhabahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaan adduunyo ka saahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi عليه سلام الله rasuulkii saar adduunyo ka saahidaye ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkii saar adduunyo ka saahidaye ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi
salawaatullaahi calayhi salaamullaahi qasiidadaasi nebi ammaanka ah waxay ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo oo ay wadajireeda kugu soo jeedinayaan zahare ciidle nuur iyo anugu ibraahim xasan daandure intaan mar kale hawada kulmi doono waxaan dhammaantiibada kaga tegaynaa ramadaan wanaagsan
rabo subax qiyaame calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya siigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta